habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga e v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay tahay labiyo tobanka bisha noofembar sanadka laba kun iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaly com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona xuseen barre aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud jirwa
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin aan ku eegayno waxyeelada roobab xoogan oo maalmahan ka da-ayay magaalada muqdisho iyo afgooye ay geysteen iyo saameyntooda dadka deegaankaas ka barakacay waa dad fara badan meelaha laga barakacayna waxaa ka mid ah xaafadda aytire siigaale raqayle baarkule tuulooyinka kusoo dhow degmada afgooye oo ay ka mid tahay tuulada mareerey sabiib canoole idimow jambaluul baldooska ilaa iyo zona basra waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a aan ku eegayno baqdinta laga qabo musuq maasuq hareeya doorashada soo socota ee soomaaliya guddiyadii waxaa laga samaynayaa hay-adda nabad sugidda oo aan qabo awood weyn inuu ku leeyahay taliyaha ciidanka nabad sugiddu nisa awood weyn inuu ku leeyahay fahadna siyaasad ma soo farageliyo shaqana kuma lahan marka qof raba inuu dalkan qallaaso siyaasiyad geliyaa wax walba la aada fahad fahad ismad efritin xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur
mahadsanid xuseen bare ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa khamiistii maanta sheegay in milatariga dalkaasi ay qabsadeen galbeedka gobolka tigrey kadib toddobaad uu halkaasi dagaal culus ku dhex marayay ciidamada militariga dowladda federaalka iyo kuwa gobolka tigrey qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu abiy axmed ku yidhi gobolka galbeed ee tigrey waa la xoreeyey wuxuu intaasi ku daray in ciidankiisi ay gargaar bini'aadanimo hadda u fidinayaan dadka rayidka ah isgaarsiinta oo go-an iyo warbaahinta oo loo diiday in ay gobolka tagaan darteed ayaana la xaqiiji karin sheegashada ra-iisul wasaare abiy hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa sheegay in dad ka badan toban kun oo ka soo jeeda gobolka tigrey ay ka gudbeen xadka etoobiya uu la wadaago suudaan xafiiska isku-dugidda gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobey ayaa sheegay in hay-adaha samafalka aysan weli awoodin in ay gargaar bini'aadanimo sida dawo iyo cunto gaarsiiyaan dadka weli ku nool goobaha dagaaladu ay ka socdaan ninka la filayo inuu noqdo madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa maanta khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyeyaasha dalalka jabaan kuuriyada koofureed iyo austraaliya biden oo ay warbaahinta maraykanka sheegeen inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee saddexdii bisha noofembar ka dhacday dalkan maraykanka ayaa ra-iisul wasaaraha jabaan yoshihiida suuga madaxweynaha kuuriyada koofureed moon j in iyo ra-iisul wasaaraha australia scott morrison kala hadlay xoojinta xiriirka wanaagsan ee ka wada dhexeeya dalalkaasi isbeddelka cimilada iyo amniga waxay ku biireen hogaamiyeyaashani dhowr hogaamiye oo biden ugu hambaliyeeyey guushii doorashada madaxtinimada ee uu kaga adkaaday madaxweyne donald trump inkasta uu trump uusan weli qiran guusha la saadaalinayo inuu biden ku badiyey doorashada ayaa uga dhigan xulafada maraykanka ee aasiya inay ku soo aaday xilli uu shiinaha sii kordhinayo cudadiisa militari ee gobolka iyo is-afgarawaagii dhex maray maamulka trump iyo qaar ka mid ah xulafada maraykanka ee aasiya ee ku saabsanaa arrimaha ganacsiga deegaanka iyo difaaca gobolka texas ayaa noqday gobolkii ugu horreeya oo ka mid ah gobollada maraykanka oo diiwaan geliya in ka badan hal milyan oo kiis oo ah cudurka covid nneteen saraakiisha caafimaadka ee gobolka texas oo ah gobolka labaad ee ugu dadka badan maraykanka ayaa sheegay in arbacadii shalay la diiwaan geliyey kiisas cusub oo coronavirus ah oo gaaraya toban kun iyo siddeed boqol kiisaskaasi ayaa noqday kuwii ugu badnaa ee gobolka laga diiwaan geliyey muddo afar iyo labaatan saac gudahood ah tan iyo intii uu xanuunka covid nneteen ka bilowda maraykanka bilowgii bishii maarj ee sanadkan sida ku cad daraasad ay samaysay jaamacadda johns hopkins gobolka texas oo keliya waxaa cudurka ugu dhintay in ka badan sagaal iyo toban kun oo qof gobolka california ayaa kusoo xiga oo hadda tirada la diiwaan geliyey ee dadka uu xanuunka ku dhacay ay cagacagaynayso in ka badan sagaal boqol shan iyo sagaashan qof gobolka new yorkna gudoomiye andrew com ayaa arbacadii ku dhawaaqay amaro cusub oo lagu soo rogay dadka ku nool gobolka si loo xakameeyo xanuunka covid nneteen oo hadda u muuqdo inuu kusoo labakacleeyay new york com wuxuu sheegay in wixii lagu gaaro tobanka fiidnimo jimcaha in la xiri doono dhammaan maqaayadaha baararka iyo goobaha jirdhiska sidoo kale waxa uu mamnuucay in dad ka badan toban qof ay hal meel isugu yimaadaan dhegaystayaal warkii dunida fiidnimadan waa naga intaa
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo warkii dunida inala socodsiinayay halkaad nagala socotaanna waa idaacadda v o a idinka imanaysa washington aan ku bilownay maalmihii u dambeeyey ayaa roobab xooggan ay ka da'ayeen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo biyo fara badana dhigay magaalada guddoomiyaha degmada afgooye aweys cabdilaahi cumar buulalow oo v o edu ay la hadashay ayaa sheegay in kumanaana dad ah ay ku barakaceen fatahaadaha magaalada afgooye iyo weliba tuulooyinka hoostaga ah halkaasi oo dadku ay duruufo adag ay ku hayso guddoomiyaha ayaa sida oo kale sheegay in beerihii fatahaadaha ka badbaaday uu baabi'iyey ayax maalmihii lasoo dhaafay ku degayay magaaladaasi afgooye wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle samakaab ayaa haddaba arrintan ka waraystay guddoomiyaha aad baad umahadsan tahay deegaanka degmada afgooye dhibaato fatahaad oo aad u culusaa ka dhacday dadkii waa dad oo fatahaadyada ay kusoo nanaqatay fatahaadyada hadda ka dhacayna waa tii labaad hadda waxaa kaloo jiro in oo dadka deegaankaas ka barakacay waa dad fara badan meelaha laga barakacayna waxaa ka mid ah tuulada xaafadda aytire siigaale raqayle baarkule iyo tuulooyinka kusoo dhow degmada afgooye oo ay ka mid tahay tuulada mareerey sabiid canoole idimow jambaluul baldooska ilaa iyo zona basra dhibaato aad u bacan oo weli aan la arkin masiibo rabbaani waayaan dhihi karaa tan mid aan anaga ka maamul ahaana aan awoodeyna aysan gaarsiisanayn xaaladda ay jirto dadkii waxaa haysto kaneeco la-aan kaneecaa jirto mara kaneeca ma haystaan teendhooyin ay galaan ma laha meeshii markii ay ka barakaceen waxay iska joogaan meel bannaan roobkaas ku da-ayo dhibaato aan weli la arag aan soo marin sanadihii ugu horeeyey ama sanadihii ugu dambeeyey baan afgooye ka dhicin ayaa afgooye ka jiro waxaad sheegtay in tuulooyin hoostaga afgooye iyo xaafado ka mida afgooye laga qaxay oo dadka ay ka barakaceen marka qoysas ka barakacay intee ayay la egyihiin tira ahaan oo ma tira koobteen waa tirakoobka waxna waa haynaa inta kalena waa socotaa laakiin hadda waxaan ognahay in oo xaafadaha hadda aan kusoo tiriyo oo deegaanka degmada afgooye ah waxay ka mid yihiin saddex kun shan boqol toban iyo afar waxay ka qaxday degmada gudaheeda sida xaafadda aytira siigaale raqayle baargule dhinaca sabiid mareere iyo idimow tuutal ahaan hadda xogta ugu dambaysa ee haddana soo gaartay oo masaj ii soo dhacay waxay sii cagacagaynayaan afar kun iyo sideed boqol iyo labaatan iyo afar qofood ay marayaan marka dadkaasi maxaa gurmad ah oo aad gaarsiiseen ama lala gaaray haddii aad tihiin maamulka ilaa iyo hadda annaga waxaan la garab taagannahay in oo jawaanada carada lagu shubo inay dhigtaan wixiina wax cara jawaan ah oo celin karta ma jiro annaga intay awoodeyna ahayn ka maamul ahaan in jawaanadaas dadka aan siino meelaha fatahaada kasoo baxay biyaha ay ka imaanaya inay cara ku shubaan oo loorarka ku shubtaan ay dhigaan ayaan dadka ku garab istaagnay wixii tabarteena ana oo ama kaneeca ama mara kaneeca ha ahaato waa loo geyn doonaa insha allah diyaar waaye haddaan rabnaa howsha ku jirnaa inta kaloo dhimanna waa codsanaynaa insha allah hay-adaha samafalka ee gargaarada inay garab nagu siiyaana soo garab istaagaan dhammaan hay-ad kasta degmada afgooy way u furan tahay waa imaan karaan waana soo dhaweynaynaa shaqada baaxadda leh oo annaga aan tabarta u haynin in hay-adaha ay naga kaabaan waxaa kaloo ka codsanaynaa dowladda koonfur galbeed dowladda federaalka dhan walba inay sida ugu dhoqsiyaha badan nala soo gaarto waa codsanaynaa ayadoo fiirinaysa dhibaatada haysata degmada afgooye khasaare nafeed oo soo gaaray dadka ma jiraa wax nafeed oo dadka soo gaaray ma jiro dhibaato fara badan iyo bahlada oo meesha ka jiro iyo yaxaasaa ku jirto biyaha bahalo oo masas ah oo dadka dhibaata u keenaya ku jiro dadkii markay u adkaysan waayeen afgooyay soo aadeen qaar ceelashay aadeen dhammaantooda hadduu ilaah yiraahdo meeshay ku sugan yihiin wax dhib ah soo gaarina ma jiro roobka meelay ugu gabadaan ma laha bannaankay taagan yihiin ilaa iyo haddana wax aan u hayno wax naga tan badan waaye maamulka haddaan nahay si kasta haddaan oo isugu daynay inaan wax ka qabano wax naga awood badan waaye marka laga soo tago ee fatahaadaha sidoo kale waxaa jira dhibaato uu ayaxa ku hayo dadka beeralayda marka idinka ayaxa sideed ka tihiin hadda ayaxa ma markii ugu horreysay oo noo yimaado shalay ilaa iyo daraad beeraha wixii ku yaalay oo lagu xisaabtimayo in nin kasta xaruurtiisa oo ku banbixiyo waa ka dhammaaday wax u yaala male ninka asoo beertiisa dhex taagan ayay kusoo dhaqaajiyey asoon waxba ka qaban karin maadaama ayaxa uu afgooyi soo gaaray dhibaatana uu ku hayo dadka beeralayda ah ma la xiriirteen wasaaradda beeraha oo waayadan ayax buufin ka wada gobolada si ay beeralayda afgooya kuwa fatahadda ka badbaadana ayax looga buufiyo wasaaradda waa agaasimaha guud ayaa isoo wacay wuxuu idhahay dhibaatada ka waran halkay maraysaa warbixintii waa siiyey waa u sheegay ilaa iyo hadda wax war ah oo dowlada federaalka beeraha kasoo baxay oo anaga ama qalab ha ahaa ama hadal ha ahaado dhegaystayaalkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada afgooye aweys cabdilaahi cumar buulalow oo u waramaya wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed mursal samakaab sidoo kale daadadka ka dhashay roobabkan ayaa saameeyey magaalada muqdisho waxayna waxyeelo u geysteen jidadka magaalada dhinaca kalena waxay saameeyeen isu socodka gaadiidka magaalada ka dhex shaqeeya iyo mootooyinka ay dadku raacaan wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay muqdisho
roobab xooggan oo maalmihii lasoo dhaafay ka daayay magaalada muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay inta badan magaalada gaar ahaan isu socodka dadka iyo sidoo kale gaadiidka qaybihiisa kala duwan kadib markii daadadka ka dhashay roobabka ay biyo dhigeen wadooyinka waaweyn ee magaalada oo aan lahayn goobo ay biyuhu maraan iyadoo goobihii hore ee loogu talagalayna ay xirmeen saameynta ugu daran ayay roobabkan waxa ay ku yeesheen daroowalada gaadiidka dadweynaha iyo kuwa ta ka shaqeeya degmooyinka magaalada marka laga soo tago qeybaha bulshada qaar ka mid ah daroowaladaasi ayaa v o a ugu waramay saameynta roobku ay ku yeesheen abduqaadir xasan maxamed bajaajley roobka daay aaday noo saameeyeen biyihii meel walbay fadhiyaan oo magaaladoo dhan ka kooban meelaan dadka aan la marno ma lahan meelna biyaa uga soo laabanaysaa meelna waxaa uga soo laabanaysaa go'naasho oo laamigii abago'ayba roobkii agooye biyihii shaqooyin gaagaaban oo meel dhexe laga soo laabanayo meelaha qaar kale wareegayba noqonaysaaba oo biyo bada oo aadan mari karin sida biyaha fadhiyo maaragta jaamacadaha biyaha fadhiyo waa biyo badoo aan la mari karin biyaha fadhiyo fagax biyo la mari kara maaha oo sidoo kale maaragta bisooni biyaha waa fadhiyaan oo skool buluusiyo gudaha waa fadhiyaan biyaha eroboorka sidoo kale war meel aysan biyo fadhin ma laha magaaladoo dhan meel biyo looga go'ay iyo meel maaragta burburnaasho looga go'ay oo intaas magaaladii oo dhanba waa intaas abuukar xasan maxamuud bajaajley meel hadda oo la dhihi karo oo waa badbaadaba ma jirtabo saamaynta kulli hadday jid cada tahay hadday jid weyn tahay wadooyinku way iska xiran yihiin meeli lagu badbaadi lahaayna way xiran yihiin meeshii kalena roobka haji maalin biyaa fariista meel lagu jibsho meelaha biyaha saameeyaan waxaa ka mid ah fagaxoo kale way saameeyaan waxaa ka mid ah daaloo kale way saameeyaan waxaa ka mid ah dekadda horteeda meesha way saameeyaan ceelqalow way fara badan yihiin waxaa kaloo ka mid ah ayadan macalnuur way badan yihiin iyo meelo kaloo badan isu socodka magaalada waa sidee socodka wallahi uu adag yahay sababtoo roob hadduu yimaado waa iska istaagaysaa ma socon karaysa qofkaa wadday adiga waa xayrantihiin ani hadda waa soo laabtay waxaa i soo celiyey waddadii meelna way ka jaban tahay meelna biyaa uga jiro rakaabka aan wada waadi magacayga ismaan maxamuud marwaan biyo alka ka shaqeeya jardiinka laxmarooyn xaafadii aan mar garana biyaha fadhiistay jidkina waa la dhisa aa layidhi marshbeediga waa la dumiyey jidkii laba beri camal wax lama dhisin wix waa la dudumiyey waxna lama dhisin weli biyaha ilaa iyo jardiinka iyo kaxasana ka imaado ceella ummadday fadhiyaan waxaa waaye baabuurta biyihii ma dhex mari karayaane waa baabuurka waxa laaba biyaha haddii lagu dhex dhigo marka waxaa lagu qasban yahay haddii qaymo badan la rarin in gaariga laska waa lagu qasban yahay ilaa birta way allaaba haddii biyaha galaan saameynay nagu isaas darteed noogu yeelata yaxya ciise cali waxaan ka shaqaynaa saybiyan ilaa iyo camreyni inaa roobabka daa anaga waxaa nooga daran ceelgaab inaa roob markuu imaado wadooyinka waa jawaya meel la marmara wallaahi saameyn badan ay nagu yeesheen wallaahi waddadii oo la mari karin oo ciriiri eh oo tareelayaal ay goosteen iyo ciriiri badan hasha wadda keliya furan oo xmurweyne u furan waa waddadaas waddada u furan waa waddada buundooyinka ilaa iyo xmurweyne oo tagaysa saybiyaana midaasna waxaa fadhiistaan fintoonay fadhiistaan biyaha hadda laakis waa laga dhuuqay magacay waxaa la cabdiraxmaan maxamed xasan roobabkana xilligan da'aya aad iyo aad ay saameyn ugu yeesheen waayo waddooyinka dhan ay buxiyeen waxaan ahay dad bajaajleeyah bajaajku ku shaqaysta oo haddana laga rabo cashuur waddooyinkii mari karin marka dowladda dhexe waxaan ku codsanaynaa biyahan inay xalay noogu raadiyaan inta badan jidadka waaweyn ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa ah kuwo aada u liita islamarkaana u baahan dib u dayactir ballaaran iyo in loo sameeyo meelo ay ka baxaan biyaha roobka inkastoo dhowr jeer oo hore dib loo dayactiray dowladda waxaan ka codsanaynaa biyaha waa in laga saara waddooyinka canshuurta annaga lanaga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaaddo oo dekadda ay ka qaaddo oo suuqyada xamar oo dhan ay ka qaaddo oo gaadiidka ay ka qaaddo maaragtaa nadaafadda wax waa looga qaban karaa biyaha waa looga saari karaa magaalada oo waddooyinka laamiyada burbursan maaragtaa dibudhis waa lagu samayn karaa laakiin biyomareenada oo xamar oo dhan loogu talagalay biyaha inay maraan waa howl u baahan daqli culus iyo shirkado caalamiya in lala kaashado oo qaabkaas looga shaqeeyo taas waa meeshaas laakiin ma aragtaa in biyo loo mari waayo magaalada gudaheeda iyadoo hal booyad ilaa booyad haddii loo soo diro hal habeen laba iyo tobanka saac oo habeennimo oo dadka ay jiifaan keliya haddii dhowr booyadood loo diro magaalada xamar oo dhan biyaha waa ka saari karaan isla habeennimadaas halkaas habeene hal habeen aa looga saari karaa oo dowladda waddooyinka burbursan dhaqaalo uma aysan weynin akrashaa jirto oo maamulka gobolka banaadir ayaa dhowaan sheegay in dowladda hoose ee xamar aysan ku filnayn xal u helidda saameynta ka dhalatay roobabka isdabajooga ah ee ka da-ay caasimadda waxaana shacabka soomaaliyeed dowladda dhexe ee beesha caalamka ugu baaqay in ay ka qayb qaataan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka taagan xuseen abubakar maxamed v o a
aad bay u mahadsan tahay saynab abuukar oo warbixintan muqdisho kasoo dirtay
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o eeda oo toddobaadkan aan ku eegayno baqdinta laga qabo musuq maasuqa hadheeya doorashada soo socota ee soomaaliya falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa barnaamijkaas
ay soo dhowaanayso xilliga la qorsheeyay inay dhacdo doorashada soomaaliya ayaa waxaa jira walaac iyo cabashooyin ay qabaan qaar ka mida musharaxiinta ururada bulshada rayidka ah iyo weliba qayb ahaan beesha caalamka cabashadan ayaa ah laba nooc oo kale ah tan koowaad ee dibudhac muuqanaya oo ku aadan in doorashada wakhtigeeda aysan ku dhacaynin iyo tan labaad oo ah in si xalaala oo nadiifa ay doorashada u dhacdo guddiyada doorasho qaar ay soo magacaabeen maamulada gobolada ayaa la sheegay in aysan madax bannaanayn oo la gacmogacmaystay inkastoo aysan v o edu xaqiijin haddana waxaa jira eeda sheegaya in dowladdu ay guddiyada ku dartay shaqaalaheeda qaar ciidamo iyo dad ku dhow dhow madaxda sarsare meelaha sida weyn loo durayna waxaa ka mid ahaa galmudug iyo hirshabeelle oo xilli doorasho ku jiray madaxweynaheediina uu xilka sheegay inuu iska casilay kahor intii aanan shalay la dooran madaxweynaha cusub madaxweyne maxamed cabdiwaare oo aan la xiriiray isagoo ku sugan dalka turkiga waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan sax ahayn inkastoo uusan meesha ka saarin oo uu yiri siyaasaddu waa isku tanaasul iyo waxxirin haddana waa uu ka gaabsaday inuu ka jawaabo su-aalihii v o edu ay dooneysay inay weydiiso sidoo kale madaxweynaha galmudug oo siyaasiyiinta gobolka kasoo jeeda qaarkooda ku eedeeyeen in liiska uu soo saaray madaxweynaha ee xubnaha uga mid noqonaya labada guddi doorasho ay tahay mid markaasi faraha dowladda laga dhexarkaayay oo uusan madax banaani buuxa usoo xulan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo aan la xiriiray isagoo ku sugan dalka turkiga isna waa uu ka gaabsaday inuu arintaasi jawaabka bixiyo inkastoo aan su-aashaasi weydiiyey meelaha kale ee aadka isha loogu hayo ee walwalka musuq maasuqa uu ka taagan yahay ayaa ah soo xulista xildhibaanada gobolada waqooyi ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa soo magacaabay liiska guddiyada uga mid noqonaya gobolada waqooyi waxaana taa gaashaanka ku dhuftay gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi
dalkan dee dowlad goboleed buu ka dhisan yahay dowlad goboleedyada uu ka dhisan yahay somaliland dowlad goboleed kuma laha somaliland yacni gaar baan u taaganahay bay yidhaahdeen laakiin halkan waxaa jooga dad midnimada u jooga dadka midnimada u jooga waxaan filayaa inay xuquuq leeyihiin inay iyaguna ka tashadaan maadaama dowlad goboleedyadu iyagu ay soo magacaabanayaan guddiyada doorashada u samaynaya annaguna inaanu samaysano guddiga doorashada guddiyada doorashada inaanu samaysano oo keliya ayaanu rabnaa laakiin waxaad moodaa dowladdu inay annaga yacni na boobayso oo boob cad uu jiro oy leeyihiin annaga idiin samaynayna qodobka labaad ee meesha ku jiraa waxaa weeye xukuumad kasta dowlad goboleed kasta xukuumadda xubnay ku leedahay sida annaguna aanu xubnuun ugu leenahay kolka dowlad goboleedyadii xubnihii u joogay ee ugu jiray xukuumadda ma u samaynayaan dee annagana nooma samaynayaan xukuumaddii dhaxana cidnaba uma samaynayso qodobka kale ee meesha yaallaa waxa weeye guddiyadii waxaa laga samaynayaa heedda nabad sugidda oo aan qabo awood weyn inuu ku leeyahay taliyaha ciidanka nabad sugiddu nisa awood weyn inuu ku leeyahay oo kolkaasi uu rabo isagu inuu hogaamiyo halkaasi waxaanu la xiriirnay ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed oo ka gaabsaday in uu ka jawaabo su-aalihii v o edu ay weydiineysay sidoo kalena waxaanu la xiriirnay fariina u dirnay taliyaha hay-adda sirdoonka nisa fahad yaasiin oo aanan ka jawaabin isna codsigeennii ku aadanaa inuu ka jawaabo eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu faragelin toosa ku hayo magacaabista guddiyada doorasho ee maamul goboleedyada dalka musharaxiinta u taagan doorashada labada kun iyo kow labaatanka soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay arrimaha doorashada iyo sida ay wax u socdaan qoraal ay soo saareen talaadadii ayay ku sheegeen in ay ka walwal qabaan in firaaq siyaasadeed uu yimaado haddii xilliga loogu talagalay aysan doorashada ku dhicin sidoo kalena waxa ay ku baaqeen in ay guddiyada heer gobol markaasi ee doorashada ay noqdaan kuwa ka madax bannaan faragelinta dowladda balse eedda ku aadan in dowladdu ay la maamulayso maamulada qaar xubnihii uga mid noqon lahaa guddiyada doorashada waxaa mid aan sal lahayn ku tilmaamay xildhibaan cabdishakuur cali mire waxaan u arkaa walaacaas inuu yahay walaac siyaasadeed oo ujeedooyin siyaasadeed oo marin habaabin shacabka soomaaliyeed iyo bulshada caalamka loogu sameyn inuu yahay sumcadda doorashada iyo mataqaanaa in ay dalka doorasho nabad si nabada ku dhacda loogu hortegay inay tahay waxaana ku saabeynayaa sidaa og tahay dooda doorashadu sanad iyo bar ka badan ilaa laba sanay soo socotay ilaa dhowr hab oo doorashaa laisku soo qabtay dadkii diidanaa in ay dalkan ka dhacdo doorasho qof iyo codog dadkii diidanaa sharcigii doorashada oo baarlamaanku ansixiyey dadkii diidanaa guddiga dastuuriga ahaa ee doorashooyinka qaranka loogu loogu talagalay inuu qabto dadkii diidayay heshiiskii dhusmareeb two dadkii u ololeynayay dalkan inay ka dhacdo doorasho dadban yaa maanta waxay haddana mashruucii ayay ku ololeeyeen oo u dagaalameen oo markii ay madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhex heshiiyeen ku tilmaamay heshiis wanaagsan yaa isla heshiiskii ay u ololeeyeen oo usoo dagaalameen ay maanta ka cabanayaan marka in dadka soomaaliyeed la marin habaabiyo in beesha caalamka la marin habaabiyo in sumcada doorashada mataqaanaa integritygeeda transparencyga la haleeyo ujeedo looga leeyahay weye mana ahan dood saxa xildhibaan cabdishakuur cali mire oo kamid a xildhibaanada dowlada federaalka ku dhowdhow ayaa sheegay in eedda sida gaarka ah loogu jeedinayo fahad yaasiin taliyaha nabad sugidda ay tahay markaasi mid aan raad lahayn islamarkaana taliyuhu uusan howshiisa soo dhaafin
taas horta waxay gaf ku tahay dadka muwaadiniinta ah oo shaqayaadka oo soomaaliyeed xaq u leh inay shaqooyinka qarankooda ay ka qayb galaan oo loo soo magacaabay inay guddiyadaa ka mid noqdaan dadka guddiyada ka mid noqonaya criteria loosoo sameeyey oo habraaca ku qornayd qofkii criteriadaas khilaafsan oo oo caddayn loo hayay qofkii og waa inuu sheegaa tan kale fahad baa yaa soo qoray nabasugid baa soo qortay afar sana aan maqlaynay fahad baa sameeyey fahadaa sameeyey fahadaa sameeyey fahadaa yidhi waa waa waa hadal siyaasadeed oo ujeedo siyaasadeed laga leeyahay ninka hadalkaas bilaabay ee guddiyada nabasugiddaa qorteena waa nin aan kalsooni ku qabin saan ognahay beeshiisa inuu kasoo bixi karo iyo ergada beeshiisa iyo xubnaha guddigiisa guddiga ugu jira beeshooda cabsika uu ka qabo iyo nabasugidda la aaday fahadna siyaasad ma soo farageliyo shaqana kuma lahan marka qof raba inuu dalkan qallaaso siyaasadeed geliyaa wax walba la aada fahad fahad yusamad ay fartin
cabdulaahi maxamed shirwac oo kamid ah hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka muddana kasoo shaqeeya soomaaliya gaar ahaana xiliyada doorashada iyo xiisadaha ka dhasha ayaan weydiiyey kalsoonida lagu qabi karo in doorasho xalaal ahi ay ka dhacdo soomaaliya durbaba waxaa soo baxay markii guddigii la magacaabay guddigii doorashada iyo guddigii khilaafka in dad badani ay leeyihiin dadka ku jiraahi waxa weeyaan waa dad dowladda meelo sarsare ka shaqeeya madaxdooda u nugul cadaaladna maxaa kalsoonina laguma qabin karo guddiga khilaafaadkana sidoo kaleeto ayaa iyadana loo sheegayaa waxa kale oo jira arintii gobolada waqooyi mxua xubnahoodii sidii loo dooran lahaa iyadana durbaba waxay muujiday is-eedayn iyo khilaaf ayay muujiday mana muuqato sida hadda haddii aysan maamul goboleedyada iyo madaxdii markii hore shirtay aysan dib u shirinin inay xal la isaga raali yahay oo waanwaan leh oo meel dhexe la ysugu yimaado in in laga gelayo uma muuqato marka waxaan dhihi lahaa yacni kalsoonida haddii aan qaabka hadda wax u socdaan aan la hagaajin oo aan muxuu aha mataqaanaa la helinin cabashooyinka taagan xal loo helinin waxaan qabaa kalsoonida lagu qaban karaa doorashada agaasiman ee hadda loo tooghayo waxay noqonaysaa mid aada u kooban inta badan maamul goboleedyada dowladda ku dhow sida galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa noqda ubuucda isjiijiidka iyo mararka qaar musuq maasuq mana ahan doorashadan oo keliya ee maamuladii ka horeeya dowladda hadda jirta ayaa iyana lagu eedeeyay in markaasi musuq maasuq iyo faragelinba ay ku haysay haddaba maxay goboladani uga duwan yihiin maamulada kale waxaan su-aashaasi weydiiyey mursal sane oo ka tirsan macadka heritage
waxaan kusoo koobi karaa horta dowlad goboleedka puntland waa dowlad goboleed dhisan labaatan sano iyo ka badan kana weyn kana fac weyn dowladda dhexe ee soomaaliya oo laga hor aasaasay yeeshayna ilaa xad hay-ado dowladeed oo shaqeeya yeesheen marka taas ayaa waxaa u suurtagelinaysa puntland in ay ka duwanaato dowlad goboleedka kale ee dalka puntland marka haddaan tusaale usoo qaato doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday dhowr sano kahor laba sano kahor iyo wixii ka dambeey wixii ka dhacay dowlad goboleedka dalka ayaa tusaale cad u ah doorashadii ka dhacday puntland waa lagu tartamay tartankaasna wuxuu gaaray ilaa iyo saddex wareeg dadkii musharaxiintii madaxweynaha ahaa ayaa waxa uu gaarsiiyey ilaa iyo saddex wareeg inay isla gaaraan doorashada taas ayaa marka waxay ku tusaysaa in maxaa ladahay meeshaas lagu tartamay oo doorasho ka dhacday oo si ay ku jirto tartan xoogan loogu tartamay ayaa meeshaas kaga muuqanaya taas marka waxaa sabab u ayada marka hay-adahaas dhisan iyo xildhibaanadii meesha ka jira oo ay soo xuleen dhaqankii asalka ahaa ee meesha ka jiray soo jireenka ahaa oo aan la barxin oo ama aan habacgalin halka dowlada goboleedyada kale dhaqankoodii uu habac weyn ku jiro inaan kasoo baxan xildhibaano markaas aanan si sax a loo soo xulin inta badan oo ay ku leedahay maaragtay galaangal ku leedahay dowladda dhexe ee soomaaliya marka laga reebo ayadana jubbaland oo ayadana iska caabisay fargelintii uga imaan lahayd dowladda dhexe ayadana iska caabisay marka taas waa midda oo isdabamarinta uga dhacdo dowlad goboleedyada kale marka laga hadlayo saameynta dowladda dhexe ee ku leedahay dowlad goboleedyada ayadana way ka duwan tahayo dowladda dhexe way ka madax banaan yihiin puntland iyo jubbaland waxay leeyihiin dekado kasoo gaara dhaqaale sideedaba qofka dhaqaalihiisa gacanta lagu haya waa la maamulaa oo ma madax banaana marka dowlad goboleedyada kale dhaqaalahooda ayaa gacanta lagu hayaa caasimaday ku xiran yihiin villa soomaaliya muqdishoay ku xiran yihiin oo ay oga fadhiyaan in la bixiyo masaariiftooda
gudoomiyaha aqalka sare ayaa ka diga cawaaqibka ka iman kara haddii dowladdu ay gacan maroojiso mas-uuliyaddana kala wareegto xildhibaanada matalaya gobolada waqooyi
waxaan isleeyahay hadda siday ku socoto siday ku socoto haddii ay ku hirgasho shaki kuma jiro musuq maasuq iyo cadaalad darradii ugu weyneyd baa ka dhacaysa marka maxaa idin qorshaysan adinka hadda
waxaa noo qorshaysanuun annagu waxaanu leenahay si cadaalad ah ha loo xulo oo cid waliba iyada xulanaysa annaguna aanu ka mid noqonna kuwa xulanaya guddiyadooda doorashada wuxuu kugu tilmaamay ra-iisul wasaare ku-xigeenka inaad tahay mucaarad qof dowladda ku ah arrintaasi waa gafu isagu galay isagay gaar u tahay isku soo wada duuba doorashada soo socota ayay dhici kartaa in eeduhu ay sii bataan maamulka joogan uu isku dayo inuu ka faa'iidaysto galaangalkooda iyo awoodda hadda uu ku fadhiyo mana ahan taasi mid u gaara maamulka hadda jira oo dad badana ay u arkaan in loo doortay arag ka dhalatay sidii maamulkii ka horreeyay uu u maamulay doorashada iyo hanaankii soo xulista xildhibaanada dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah inaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta eedahana ay sida gaarkaa u taabanayeen balse ay ka gaabsadeen inay ka jawaabaan intaa ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii bandhiga v o a intaan mar kale dib u kulmi doono dhammaantayada waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijkii bandhiga v o a inoo soo jeedinaysa
haatana dhegeystayaal haddii aan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale balse marka hore waa kan nuur xasan nuur oo inala socodsiiya qodobadii wararka caalamka u dan korona
mahadsanid xuseen bare ra-iisul wasaaraha etiyoobiya abiy axmed ayaa khamiistii maanta sheegay in milatariga dalkaasi ay qabsadeen galbeedka gobolka tigrey kadib toddobaad uu halkaasi dagaal culus ku dhex marayay ciidamada milatariga dowladda federaalka iyo kuwa gobolka tigrey qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu abiy axmed ku yidhi gobolka galbeed ee tigrey waa la xoreeyey wuxuu intaasi ku diray in ciidankiisi ay gargaar bini'aadanimo hadda u fidinayaan dadka rayidka ah isgaarsiinta oo go'an iyo warbaahinta oo loo diiday in ay gobolka tagaan darteed ayaana la xaqiiji karin sheegashada ra-iisul wasaare abiy hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa sheegay in dad ka badan toban kun oo ka soo jeeda gobolka tigray ay ka gudbeen xadka etiyoobiya uu la wadaago suudaan xafiiska isku-dugidda gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobey ayaa sheegay in hay-adaha samafalka aysan weli awoodin in ay gargaar bini'aadanimo sida dawo iyo cunto gaarsiiyaan dadka weli ku nool goobaha dagaaladu ay ka socdaan ninka la filayo inuu noqdo madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa maanta khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyeyaasha dalalka jabaan kuuriyada koofureed iyo austraaliya biden oo ay warbaahinta maraykanka sheegeen inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee saddexdii bisha noofembar ka dhacday dalkan maraykanka ayaa ra-iisul wasaaraha jabaan yoshihiida suga madaxweynaha kuuriyada koofureed moon j in iyo ra-iisul wasaaraha australia scott morrison kala hadlay xoojinta xiriirka wanaagsan ee ka wada dhexeeya dalalkaasi isbeddelka cimilada iyo amniga waxay ku biireen hogaamiyeyaashani dhowr hogaamiye oo biden ugu hambaliyeeyey guushii doorashada madaxtinimada ee uu kaga adkaaday madaxweyne donald trump inkasta uu trump uusan weli qiran guusha la saadaalinayo inuu biden ku badiyey doorashada ayaa uga dhigan xulafada maraykanka ee aasiya inay ku soo aaday xilli uu shiinaha sii kordhinayo cudadiisa militari ee gobolka iyo is-afgarawaagii dhex maray maamulka trump iyo qaar ka mid ah xulafada maraykanka ee aasiya ee ku saabsanaa arrimaha ganacsiga deegaanka iyo difaaca gobolka texas ayaa noqday gobolkii ugu horreeya oo ka mid ah gobolada maraykanka oo diiwaan geliya in ka badan hal milyan oo kiis oo ah cudurka covid nneteen saraakiisha caafimaadka ee gobolka texas oo ah gobolka labaad ee ugu dadka badan maraykanka ayaa sheegay in arbacadii shalay la diiwaan geliyey kiisas cusub oo coronavirus ah oo gaaraya toban kun iyo siddeed boqol kiisaskaasi ayaa noqday kuwii ugu badnaa ee gobolka laga diiwaan geliyey muddo afar iyo labaatan saac gudahood ah tan iyo intii uu xanuunka covid nneteen ka bilowda maraykanka bilowgii bishii maarj ee sanadkan sida ku cad daraasad ay samaysay jaamacadda johns hopkins gobolka texas oo keliya waxaa cudurka ugu dhintay in ka badan sagaal iyo toban kun oo qof gobolka california ayaa ku soo xiga oo hadda tirada la diiwaan geliyey ee dadka uu xanuunka ku dhacay ay cagacageynayso in ka badan sagaal boqol shan iyo sagaashan qof gobolka new yorkna gudoomiye andrew com ayaa arbacadii ku dhawaaqay amaro cusub oo lagu soo rogay dadka ku nool gobolka si loo xakameeyo xanuunka covid nneteen oo hadda u muuqdo inuu kusoo labakacleeyay new york com wuxuu sheegay in wixii lagu gaaro tobanka fiidnimo jimcaha in la xiri doono dhammaan maqaayadaha baararka iyo goobaha jirdhiska sidoo kale waxa uu mamnuucay in dad ka badan toban qof ay hal meel isugu yimaadaan dhegaystayaal warkii dunida fiidnimadan waa naga intaa
qalalaasaha ka socda gobolka tigreega ee dalka etoobiya ayaa sababay in etoobiyan ay ka baxsanayaan dagaalada halkaasi ku dhex maraya ciidamada dowladda iyo kuwo ka socda jabhadda t b l f ay u gudbaan dalalka dariska ah qaxooti fara badan ayaa gaaray xuduudda dalka suudaan sidoo kalena kenya ayaa ciidamo dhoobtay xuduudda ay la wadaagto etoobiya si ay isaga muusto qaxooti kusoo jaba iyadoo shalayna ay qabatay toddoba qof oo etoobiyaan ah oo gobolka bari ee kenya ku safrayay wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan kasoo diray magaalada gaarisa laamaha ammaanka ee dalkani kenya ayaa gacanta ku dhigay toddoba qof oo dalka etoobiya ka yimid gudaha dalkani kenya ay sheegeen inay si sharci darre ah kusoo galayeen taliyaha ciidanka booliiska deegaanka makuweyne joseph ole ayaa waxa uu saxaafadda gudaha dalkani kenya u sheegay in raggan laga tuhunsan yahay inay dalka etoobiya kasoo gudbeen gudaha dalkani kenyana ku socdaalayeen wuxuuna sheegay in deegaanka mombaasa ay u socdeen gobolka bariga dalkani kenyana laga qabtay gobolka bariga dalkani kenya oo xuduud dheerale dalka etoobiya ciidamo baaxad lah ayay dowladda dalkani kenya xuduudda dalka ay la wadaagta dalka etoobiya dhoobtay cabsina waxay sheegtay in ay ka qabto qulqulatooyinka dalka etoobiya ka socdo saameyn uu ku yeeshay iyadoo tira aad u fara badan laya haatan la xaqiijinayo in dalka suudaan oo dalka etoobiya la daris ay u qeexeen habsina dowladda dalkani kenya haatan waxay ka qabtaa in rag kale in dad kale ay kusoo qaxaan gudaha dalkani kenya master ole ayaa waxa uu sheegay in toddobadan qof la geyn doono maxkamad lana ogaan doono sababaha iyo ujeedka gudaha dalkani kenya usoo galeen wuxuu intaasi ku daray master ole inay gacanta sidoo kale ku hayaan darawalkii gaarigii ay saarnaayeen wuxuuna sheegay inuu ka jawaabi doono halka uu ka soo qaaday iyo halkay u socdeen sirdoonka dalkani kenya ayaa haatani waxay ka warhayaan xogta dalka etoobiya ka jirto diyaargarowgii ugu badnaana waxay u gelayaan in xuduudaha dalkani kenya tiradad aysan kasoo gudbin hadday dhacday inay kasoo gudbaanna ay noqdeen kuwa laamaha amniga dalkani kenya isku soo dhiibo etoobiya qulqulatooyinka ka socda saameyn ayay ku yeelanayaan si toos ama dadbanba dalkani kenya gudaha dalkani kenyana waxaa ku sugan kumanaan etoobiyaana hoosyaalo kala duwan dalka etoobiya horaan ooga yimid waxayna badankood ku sugan yihiin xeryaha qaxootigiradhaab ka kumaya magaalooyinka waaweyn ee dalkani kenya nairobi ay ka mid tahay maxamed faarax shire v o w garisa aad buu mahadsan yahay maxamed faarax shire oo warbixintaasi inoo soo jeediyey
markana kusoo dhowaada xubintii wargeysyada
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaana idinla socodsiinaya haddii ilahay idma falastiin axmed iimaan oo ku sugan washington iyo aniga oo cabdixaafi idcaawil ismaaciil oo jooga london ayna ku bilownay falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka ingiriiska ee the guardian ayaa daabacay warbixin uu cinwaan uga dhigay hay-adaha gargaarka caalamiga ah oo ka digay xaaladda colaadda ka socota gobolka tigreyga ee etoobiya oo ay ka walaacsan yihiin dagaalada halkaasi ka socda wargeyska ayaa waxa uu sheegay inay hay-adaasi ka cabsi qabaan xaalad qaxoonti oo ballaadhan oo halkaasi ka dhalata ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ayaa dagaal ka bilaabay lagaga soo horjeedo ciidamada maamul goboleedka gobolkaasi wargeyska ayaa waxa uu intaasi raaciyey in khadadkii telefoonada ayla ay iminka go-an yihiin waxaana sidaasi lagu sheegay warbixin laga soo saaray xafiiska qaxoontiga qaramada midoobay u qaabilsan
cabdixaafida wargeyska waxaa kale oo uu daabacay in aan la ogolayn in markaasi loo socdaalo ama laga soo baxo gobolkaasi taasina ay keentay in waxyaabihii aasaasiga ahaa ee dadku u baahnaayeen ay gabaabsisan yihiin hay-adaha gargaarka ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya ammaanka caruurta iyo dumarka dadka waayeelka ah iyo dadka naafada ah ee dagaalka dhexdooda uu ka dilaacay xafiiska qaxootiga ee qaramada midoobeyna waxaa sidoo kale ay sheegeen in ay walaac ka qabaan oo ka warwarsan yihiin haddii ay dadka shacabka ah ee dagaalka ka qaxaya ay sii bataan
qaramada midoobey ayaa sheegtay inay labada dhinacba kula jirto waanwaan sidii loo furi lahaa wado gargaar loo mariyo dadka ku xaniban meelaha ay dagaaladu ka socdaan iyo agagaarkooda sidaasina waxaa wakaalada wararka ee reuters u sheegtay wakiilka xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan dalkaasi etoobiya falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee dadeeli sabaax ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa turkiga oo sheegay in ay armeniya madaxa u ridan doonto haddii ay ka baxdo xabad joojinta lagu joojiyey dagaalkii u dhexeeyey iyaga iyo azerbaijan wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga oo arrintan ka hadlaya ayaa cabdixaafidow sheegay in heshiiskani uu saxiixay ra-iisul wasaaraha armeniya uu yahay heshiis rasmi ah haddii ay armeniya ka baxdana ay qaadi doonto mas-uuliyadda wixii ka yimaada wuxuu intaasi raaciyay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga in azerbaijan ay door bidayso nabad laakiin haddii ay armeniya ka baxdo wixii ku dhaca ay iyagu mas-uul ka yihiin waxaa markhaati u ah inay azerbaijan door bidaysa nabadda ayuu yiri wasiirku in iyada oo dagaalka ku gacan sarreysa ay haddana heshiis nabad ah saxiix wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegay in ruushka iyo turkigu ay isla qaateen go-aanka laga qaadanayo cidda jabisa heshiiskan waxa aanu intaasi raaciyey in cankara iyo moscow dhowaan ka wada xaajoon doonaan sida loo ilaaleynayo xabad joojinta lana samayn doono xarun laga ilaaleeyo waxaa kale oo uu sheegay in la samayn doono baabuur iyo diyaarado gaaf wareega deegaanadaasi dagaaladu ka socdeen wargeyska kasoo baxa dalka isku-tagga imaaraadka carabta ee khaliij times ayaa warbixin uu qore ciwaan uga dhigay fly dubai oo duulimaad ka bilaabaysa israael diyaaraddan ayaa cabdixaafid oo toddobaadkii afar iyo toban jeer duulimaadyo ku samayn doonta madaarada dubai iyo talabiib arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay wasaaradda gaadiidka ee imaaraadka iyo israel ay heshiis duulimaadyada ah galeen waxaa kale oo bilaabmaya duulimaadyada diyaaradaha qaada badeecadaha ee labada wadan labada dal ayaa sidoo kale eegaya fursadaha dalxiiska iyo isku socodka labada dhinac heshiisyadani waxay daba socdaan heshiiskii israel iyo imaaraadka ay ku bilaabeen xiriirka diblomaasiyadeed ee donald trump uu ka odeeyeeyey intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa waxyaabihii ay wargeysada qoreen iyo toddobaadkan falastiin axmed iimaan oo ku sugan washington iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idila socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan yihiin falastiin axmed iimaan iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo si wada jira barnaamijkaasi wargeysaday inoola socodsiinayay halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo intisaar saalax xuseen
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo aan maanta kusoo qaadan doonno doorashadii dhowaan ka dhacday maamulka hirshabeelle toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxaa magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ka soconayay doorashadii baarlamanka tan guddoonka iyo sidoo kale tan madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo maalintii u dambeysay ee shalay lagu qabtay magaalada jowhar islamarkaana uu ku guulaystay cali guudlaabe xuseen inuu hogaamiyo afarta sano ee soo socota maamulka hirshabeelle haddaba nidaamka loo maray dhisidda maamulka hirshabeelle ma saxba mase waa uu qaldan yahay waxaa barnaamijka igala qaybgalaya gudoomiyaha xisbiga dallis cabdiraxmaan xuseen cadow oo horey ugu soo tartamay xilka madaxweynenimo ee maamulka hirshabeelle sidoo kale barnaamijka dooda gaaban waxaa nagala qaybgalaya maxamed cabdi cabdulaahi oo ah wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga iyo arrimaha qurbajoogta xilligii dowladii cali cabdulaahi cosoble بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أن انتصاري في ويد سلامية sidoo kaleeta saaxiibkay wasiir giwilayna waa salaamaya runtii brosesska loo maray hirshabeelle oo ugu dambeyn shalay lagu soo gabagabeeyey halkaasoo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeen ay ka soo baxeen anigu ma arko doorasho hanaan saxa loo maray doorasho loo siman yahay ama dadkii wax wada lahaa oo saamilayda siyaasaddaha ay qayb ka yihiin xildhibaanadu markay imaanayeen waxa weeye odayaashii soo xulayay qaar badan ayaa meesha ka maqnaay oo maaragtay oo qolo kaleeto oo sax ahayn ay matalaysay marka marka la soo aruuriyo waxaa ii muuqataa hirshabelle afar sano oo lasoo dhaafanaa si gadaalay u socotay oo waxba sooma kordhin haddana waxaan maaragtay ii muuqataa in afar sanoo kaleeto oo waxba aanan soo kordhinayn inay ka muuqato bal laga yaabo inay soo kordhiso dagaal sokeeye inay soo kordhiso kala fogaansho iyo bulshadii maaragtay oo hirshabelle inay kala tagaan haye wasiir gabiley
walaasha intisaar waa ku salaamay adiga v o a iyo walaalkii cabdiraxmaan fikradda uu walaalkay qabo oo ah inay tabasha jirto oo maaragtay aad baan uga soo horjeedaa fikraddaas maa fikrad xaqiiqda ku salaysan waxa weeye odayaashii dhaqanku si u dhammaayeen waa way u dhammaayeen cid maaragtay la xoogay ma jirin cid la qasbay ma jirin walaalka cabdiraxmaan waxaan leeyahay dowladnimada ka hana qaaday hirshabelle dhismaheeda iyo taabagelinteedaba aan ka wada qayb qaadano cabdiraxmaan maxay yihiin waxyaabaha aad ku dhaliilayso doorashadii ka dhacday hirshabelle sababtu waa caddahay sida qoraxda aan loo qari karin ayaan loo qari karin waxa jowhar ka soo baxay ama ka socday inaysan waddo saxa loo marin hirshabellena waxay u dhibaataysan tahay dowladda federaalka markii horeeto oo la unkayey hirshabelle kii xildhibaanadii federaalka oo gaarayay afartan iyo shan xildhibaan oo golaha sare iyo aqalka hoose ahay oo dowladdii federaalka doonaysay inay ka soo saarto islamarkaasna ay dib u doortaan arrintaas ayaa maaragtay loo boobsiiyey midda kaleeto oo maaragtay haddana laba kun iyo labaatanka waa isla tii uun federaalka wakhtigii oo dhammaaday hirshabelle wakhtigoodii oo dhammaaday haddana uun tii kii unbaa meesha ka soo baxaysa marka calaa kulli xaal meesha doorasho kama dhicin dad maaragtay horey meeshuu joogay oo dowladda federaalka ay abaabushay ayaa maaragtay halkaas ka soo baxay marka doorasho oo kambeyn la sameeyey oo magaalooyinka lagu wareegay oo dadka laga talageliyey oo saamiliyada siyaasaddu ay maaragtay ay qayb ka qaadatay oo dhaqanku qayb ka qaateen ma aha dib u heshiisiin lama samayn marka meeshaas broseyskii xildhibaanada lagu soo saarana sax ma ahayn oosaan sheegay xaqiiqda ciddii rabtaa way heli kartaa annagu xisbiga daldhis oo dalka siddeed iyo tobanka gobol kuleh xafiisyo meelo badan kuleh meelaha uusan kulahayna wakiillo u joogaan warar tiro badan iyo maaragta informationno tiro badan ribootyo joogtahan ka helnaa dhulka hirshabellena dee anigan kula hadlaha u dhashay usoo tartamay hadda ka hor oo xoogogaal baan u ahay marka wasiirku dabcan siga aragtidiisa say u taallaa laakiin waxaan ku caddaynayaa arrintaas waad arkaysaa hadda cidda meesha hadda madaxweynihii marka la dooranayay iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo tartan meesha ka dhacay maysan jirin dad un meesha la keenay oo loogu talagalay un maaragtay in beesha caalamka iyo soomaalida inteeda kaleeta la tuso in uun dhowr qofood meesha ay timid ay codsii tartan gudbisatay danta laga lahay un dantaasay ahayd marka dantii wixii la ogaayey bil ka hor ama maaragtay laba bilood ka hor la ogaayoo ah waxa ka soo baxa unbaa ka soo baxay haddii marka wax halaaluhu meesha ay ka dhaceen oo loo siman yahay waxaa dhici lahayd waxaas wax ka duwan meesha inay ka soo baxaan marka waxaan u arkaa waxaa meeshaas ka soo baxay waxa ummadda hirshabelle ama shacabka hirshabelle ama guudaan soomaaliya dan u ah maahan marka aaday maaragtay aan uga xunnahay laakiin waxaan isleenahay weli xal waa la heli karaa oo qolada meesha joogta iyo federaalku hadday doono ayaan in qaladkii la soxo waa ii muuqataa qaladkii la ansixi karayo gabiley waad maqlaysaa cabdiraxmaan waxa uu aaminsan yahay in maamulka hirshabeelle mar walbaba uu u dhiban yahay dowladda xiligaasi jirto haddii ay noqon lahayd labada kun iyo lix iyo tobankii dowladii dalka ka jirtay midda hadda jirto dad badan ayaa sidoo kale waxay aaminsan yihiin dowladda federaalk ee hadda dalka ka jirto inay saameyn badan iyo faragelin ay ku lahayd maamulkii lasoo dhisay ee hirshabeelle adigu marka maxaad ku xaqiijinaysaa inaysan wax faragelin ah aysan dowladda federaalka ku lahayn maamulkii hirshabeelle ee dhowaan lasoo dhisay intaas waxyaaba badan baa caddaynaya kow waxaa ka ah madaxweynihii baa inoo caddeeyey inaan maaragtay wax maaragtay madaxweyne cali guudlaa baa inoo caddeeyey inaan wax faragelinayna ka iman meeshaas waxaa kaloo inoo caddaynaya wasaaraddii arrimaha gudaha ee mas-uulka uga ahayd maaragtay barnaamijka federaaleyntu inaanay lugba soo saarin oo ay tiri waxaa maaragtay dadka deegaanku iyagaa maaragtay wakiil ka ah ina maaragtay ay doortaan dadka matalaadooda siyaasadeed u matalaya laakiin wuxuu madaxweynuhu inoo sheegay in talo iyo tusaale wixii ay hayeen ay la wadaagayeen dowladda dhexe ay la wadaagaysay maamulkii markaa hirshabeelle jiray taasna waan soo dhaweyneynaa dowladda soomaaliya iyadaa wakiil ka ah dhulka iyo dadka soomaaliyeed haddii ayna talo iyo tusaale ku yeelan de annaga dowlada carbeed iyo dowlada shisheeye wakiil noogama noqonayaan maaragtay ama farfagelin kama yeelayno laakiin waxaan ogahay oo aan maaragtay walaalkii ku diidayaa fikraddiisa inay maaragtay ayna jirin wax faragelin ah oo ah hebel ha la doorto iyo hebel ha la doorto waxaa kaloo wakiilka maaragtay damaanadka ah inaan wax faragelin ka iman hal nin oo dowladda mucaarid ah oo maaragtay ama hirshabeelaha oo nimankii mucaaridka ama madashii inay wada taageereen oo caddeeyeenba wax faragelina inaanay dhicinba oo ay u wada hambeliyeen madaxda joogta waa hagaag ugu dambeyn xalka maxaad u aragtaan intisaar soomaalidu waxay tidhaahdaa labadii ama dadkii tashto oo saan waxyeelnaa yidhahda si waxyeelaan ma waayaan nimanka odayaasha hadda meesha jooga oo ku soo baxay oo maaragtay hirshabeelle horena u joogay haddana jooga waxaa looga baahan yahay inay tilaabo rasmiya ay qaadaan inay dadka ku soo celiyaan awoodda ay shacabka ku soo celiyaan gubashisiin inay sameeyaan inay qiraan qaabkay ku yimideen inaysan sax ahayn laakiin hadda ay dadka ula siman yihiin hirshabeelle na ay doonayaan in maaragtay hirshabeelle loo siman yahay in la helo marka waxay la tahay wixii qaldamo in la sixi karo soomaaliya uma baahna qas iyo fawdo uma baahna waa intii ku filan way soo martay xal baa loo baahan yahay anigu marka waxaan soo dhowaynayaa in xal la heli karo nimankaas odayaalkaahu ay gogol dhigaan oo saamileyda siyaasadda dhaqanka maaragtay layskugu yeero in arintii ay dhaxda soo dhigaan islamarkaasna hirshabeelle inay ka tashasto mustaqbalka halka ay aadayso iyo cidda hogaaminaysa marka aniga talada ugu dambeysan bixinahu taas wey xalka ugu dambeeya waxaan u arkaa walaal inaan aniga iyo macalaalkay cabdiraxmaan cadow ugu horeyno inaan ka qayb qaadano dhammaan maaragtay yoolalka uu madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu ka qabanayo afarta sano ee soo socota dadka deegaankana waxaan ku baraarujinayaa iyaguna inay dowladdooda maaragtay garab istaagaan si ay ugu fududaato mas-uuliyadda culus ee ilaahay qaada iyagana waxaan leeyahay noqda kuwii maaragtay dadka iyo deegaanka cadaalad ugu shaqeeya hufnaanna ugu shaqeeya oo maaragtay yoolalkaa ballan qaadeenna ee ka dhabeeya ilaahay idinkiina waan ku kalsoonahay inay yoolalkaas ka qayb qaadanaya
taasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii dooda gaabnayd oo ay gala qaybgalayeen gudoomiyaha xisbiga dallis cabdiraxmaan xuseen cadow iyo sidoo kale wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee maamulka hirshabeelle maxamed cabdi cabdulaahi anigoo intisaar saale xuseena ayaa idinla socodsiinaya intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doonno nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay intisaar saalax oo xubinta dooda gaaban nairobi inooga soo dirtay waa kan nuur xasan nuur oo inala socodsiiyey qodobadii wararka caalamka u doorqorona mahadsanid xuseen bare ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa khamiistii maanta sheegay in milatariga dalkaasi ay qabsadeen galbeedka gobolka tigrey kadib toddobaad uu halkaasi dagaal culus ku dhex marayay ciidamada milatariga dowladda federaalk iyo kuwa gobolka tigrey qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu abiy axmed ku yidhi gobolka galbeed ee tigree waa la xoreeyey wuxuu intaasi ku daray in ciidankiisa ay gargaar bini'aadanimo hadda u fidinayaan dadka rayidka ah isgaarsiinta oo go'an iyo warbaahinta oo loo diiday in ay gobolka tagaan darteed ayaana la xaqiiji karin sheegashada ra-iisul wasaare abiy hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa sheegay in dad ka badan toban kun oo ka soo jeeda gobolka tigray ay ka gudbeen xadka etoobiya uu la wadaago suudaan xafiiska isku-dugidda gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobey ayaa sheegay in hay-adaha samafalka aysan weli awoodin in ay gargaar bini'aadanimo sida dawo iyo cunto gaarsiiyaan dadka weli ku nool goobaha dagaaladu ay ka socdaan aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo warkii dunida inala socotiinayay halkaad nagala socotaana waa idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington markana dhegaystayaal aynu duba jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
intaasna waxaa inoogu idil baahintiin idaacadada idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo